galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa isniin bisha julaay ee sanadka kuna waa shan iyo toban waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxay idinla socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho qaraxa baawur laamiga la dhigo ahaa baajinada baawurta ku jirta ayuu agtiisa la dhigay qaraxa dhankii wuxuu aadin qofkii yaqaana yaqaan wasaaradda sportsa dhanka kale kasoo jeedo dhankaas oo firir iyo uu jiray baawurkii marka ka sokeeyey ayaa albaabka laga soo gola soo fuulay derbiga kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax firir ah oo annaga noo soo gudbin
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan jidka isku xidha kismaayo iyo afmadow oo dhowaan ciidamada dowladda soomaaliya ay fureen
ciidankeenaan la socday macnaha waxaa weeyaan waddo weli gawaari raayada meesha ma marin maadaama ciidamada dee dagaala iyo meesha ay ka dhaceen maalmahan dhow ciidan way ka wareegsadaan haddaw masaal gawaarida afmada weli way baxaan kismaayo aadaa way ka wareegaan waxay maraan waddo kore oo caglibaax u dhexaysa qooqaan iyo afmadow halkaasa ka dhacaan beerxaani qodobadaas iyo warar kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa xaddii hadal uu u jeediyey shacabka maraykanka wuxuu ku baaqay midnimo qaran iyo in meel looga soo wada jeesado sidii looga hortegi lahaa siyaasadaha ku dhisan gacanka hadalka hadalka madaxweyne biden ayaa daba socday kadib iskudaygii dil ee fashilmay ee la doonayay in lagu kharajiyo madaxweynihii hore maraykanka donald trump arrintaas oo cabsi aad u weyn keentay gaar ahaan xilligan lagu jiro doorashada madaxtinimada ee maraykanka trump ayaa ku sugan milowaki oo uu ka dhacayo shirweynaha xisbiga jamhuurigu halkaas oo la filayo in lagu caleemo saaro si uu u noqdo musharaxa rasmiga ah ee xisbiga jamhuuriga trump ayaa isaga laftiisu wuxuu muujiyey dareen la mid ah kan jo biden hay-adaha dembi baadhista ee maraykanka ayaa ku mashquulsan in ay ururiyaan xogaha ku saabsan thomas matthew crooks oo labaatan jir ah oo ahaa oo ah aan idhaahday qofka ku eedaysan iskudaygii dil ee fashilmay ee lagu bartilmaameydsaday madaxweynihii hore maraykanka donald trump kooxaha dembi baadhayaasha ayaa sheegay in su-aalaha ay hayaan iyo jawaabuhu in ay kala badan yihiin saraakiisha f b i ayaa haatan ku mashquulsan in ay jebiyaan furayaasha ama baaswordka telefoonadiisii iyo barihiisii bulshada iyaga oo sheegay in ay doonayaan in ay fahmaan ama faham ka qaataan ujeeddada ka dambeysay in uu iskudaygan dil fuliyo jason koler oo ay isku dugsi ahaayeen ayaa sheegay in crooks uu ahaa keli socod go'doon ahaa arday go'doonna ka ahaa ardayda kale jason ayaa sheegay in crooks ay ardaydu cabsi gelin jireen iyaga oo ka maadaysan jiray habka uu u labisan yahay iyo xataa in uu xidhan jiray afsaab laamaha ammaanka ayaa sheegay in ay gaadhiga iyo guriga crooks ay ka heleen walxo qarxa ugu dambayntiina ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ay qaadeen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen guud ahaan marinka khaza maalmo uun kadib weerarkii aan loo meeldayin ee ay ku qaadeen kaasoo ay ku dileen ugu yaraan sagaashan qof xilli ay sheegeen in ay bartilmaameedsanayeen sarkaal sare oo ka tirsan ururka xamaas inkastoo ciidamada israa'iil ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen hogaamiyaha milatariga ee xamaas maxamed daciif haddana ilaa haatan lama xaqiijinin geeridiisa sidoo kalena saraakiisha xamaas ayaa beeniyey in hogaamiyahooda milatariga in lagu dilay weerarkaasi dhegaystayaal intaas waxaa nagaeg warkeennii dunida haatanna u diyaargarooba qaybaheenna kale idaacadda galab wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan aan ku bilownay ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii xalay lala beegsaday makhaayad ku taalla meel u dhow daljirka tahsoon oo boolisku ay sheegeen in ay ku dhinteen shan qof ilaa labaatan kalena ay ku dhaawacmeen booliska ayaa sheegay in qaraxaasi uu sababay ama uu sababtiisa lahaa baabuur ay ku jireen waxyaabaha qarxa oo la dhigay makhaayadda agteeda haddaba haaruun macruuf ayaa sida ay wax u dhaceen waxa uu ka waraystay muxyidiin cali maxamuud lixle oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa makhaayadda kana badbaaday qaraxa
qaraxa markuu dhacayay goobta uu ka dhacay ayaan ku jiray oo ciyaar aan ka daawanayay oo wakti hore ayaan tegey goobtaasi oo cishaha salaada cishaha halka saaci barka ku tukaday oo ciyaartii aan ku sugayay goobtaasi oo tobcofee la yidhaahdo anagoo ciyaarta daawanayno oo afar saac iyo labatashan daqiiqa meelahaas markay marayso anagoo jawiga caadi noo yahay haddana shaki badanna qabay dhalinyaro badan oo dowladda u shaqeeyaa la sheekeysanayaan tuhunka qabeyn oo dhahayeen hawada meeshan waxbaa ka dhacaayo yar walaalkay oo geeskayga fadhiyay dhowr mar igu soo celceliyey dhahay niyo hawada cabsi badan baa dareemaa dhalinyarada dhammaantood attentionkaas way qabeen laakiin qadaraa dhacday ilaahay mahad iska leh boqol qofood ka badan barxadda waan ku fadhinay laakiin qof gudaha ku jirta waxba maysan kuma gaarin allah ayaan u mahad celinaynaa oo mar kasta aan leenahay allah ayaa mahadsan sababtoo ah qaraxa baabuur laamiga la dhigo ahaa baakinada baabuurta ku jirta ayuu agtiisa la dhigay qaraxa dhankii wuxuu aadayna dhan qofkii yaqaana yaqaana wasaaradda sportsa dhanka kale kasoo jeedo dhankaas oo firir iyo u jiray baabuurkii marka ka sokeeyey ayaa albaabka laga soo gola soo fuulay derbiga kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax firir ah oo anaga noo soo gudbin derbiyaan ka gudboodnay murux murux inuuna gaarin maahine waxa waaye sheegeen waxaa samayn karnaa sameynay nin dhalinyaro ahaa inta badan dadka badbaadiyo oo banaanka marka u baxa jaranjaro soo qaaday ade alxamdulilah waa waa waa ilahay u mahad celinayna wax kaloo aan dhihi karna male waa gartay adigu ma gudahaad ku jirtay mise banaankaad joogtay waa gudahaan ku jiray weliba derbiga ugu dambeeyo ee albaabka kasoo horjeedo ayaan fadhiyey anigii tiam dhalinyaro badan ah ciyaartan projecti nooga daarna ayaan ka fiirsanaynay ilahay amaad iska leh dadka gudaha ku jiraan kamid ahaa waa gartay marka dadkii meesha wax ku noqday intii dhimatay allah naxariisto intii dhaawacatayna allaha caafiyo imisaad adigu aragtay
qof dhintay maan arkin laakiin qof oo markaan soo baxay yar dhalinyaraha oo meesha kasoo booday meesha ka booday ka booday oo jabayaa arkay yar iyadoo askarta qaadayaan ciidamo dowladda meesha ka imaadeen qaadayaan waa u jiiday laakiin inuu dhintay mashiinka gaariyaa loo dilaayay laakiin dadka dhintay banaankay joogeen maxaa aniga gudaha ku jirnay qayb danbaana ka boodnay oo qayb musqul yaroo gaaban oo gadaal laga galaan derbigeeda intaan ku boodnay naftii aan heysay aan inta ku boodnaan derbiga saan ugu sii boodeynay oo si farsamaysan derbiga inta isku soo laabnay aan dhulka saa usoo gaabino aan ugu dhacaynay laakiin wax dhintay indhehayga maysan qaban laakiin maqal waxaan ku hayaa maamo oo dhinacna ii sheegeen dhaawac wejiga ugu yaalay lii sheegay iyo laba ilmo yar ee haysato kala go-an aa lii sheegay alxumadaas iyo dad waddada maraaya dadka ugu badan wax gaari dadka waddada maraaya iyo albaabkooda dadka fadhiyo waay laakiin gudaha inta ku jirtay ilaahay ayaa ka badbaadiyey allahna mahaddaas iska leh inta dhimatana allah unaxariisto inta dhaawacna allah caafiyo aamiin waxaad ii sheegtaa waxaad sheegtay dhalinyaro kula joogtay inay ku jiray shaki ah inay caawa wax dhacayaan marka maxay sidaas u yidhaahdeen ma ma amniga ayaa maaragtay baylahsanaa mise xog kale hayeen
wax xoga maysan haynin keliya waxay ka cabir qaateen meesha dad cusuboo yimid iyo sida loo soo buxsamay maxaa yeeley dadka annaga habeen walba meeshaa tegi jirnay waa meelaan ku cabeynay ahayd dhawaanahaana la furay muddo laba bilood ay furan tahay qaybtan qofkii yaqaana yaqaan waqooyi muqdisho meel saas lagu kifaaxo ma jiri jirin waa meeshii ugu horeysay oo lagu casriyeynayey lagu baashaalayey daadhuuga iyo dibladda iyo laiskaaga ciyaarayay meel oo hadda dhalinyarada waqooyiga muqdisho degan ee ahayd oo hadda la furay marka waa cabir saas ay qaateen dad cusub ina arki maahayn wax kalo oo tuhun kale ay qabeen iyo maysan jirin haddii qabi lahayd meesha naga wadaa dhihi lahaayeenba mana mana qabinba taas waa garta marka dadka meesha yimaada dad nooceeya weeye oo ku caweeya sidaas sheegta ku baashaala waa dad dhalinyaro ah brive sectorka iyo public sectorka waa u shaqeeya qaarkood saraakiil ku jiraan dowladda waa adi dad dad bulshada qaybaheeda kala duwan iskugu jira kamid ahaayeen oo dhalinyaro ah bis dhalinyaro marka in muddo ah hadda beri lasoo dhaafay magaalada waxay u muuqatay weeraradii iyo qaraxyadii inay yaraadeen kabacdi muddo markii la joogo arintana dhacaysa marka waayo aragnimadiina waa side marka ay noqoto xaaladda amniga magaalada muqdisho isbeddel rasmi ah miyaad dareemaysaan mise waa xaaladan laysku hadlayn karin oo mar walba wax dhici karaan qaraxan ka hor waxaan dareemaynay kalsooni boqolkiiba boqol ah maxaa yeelay dadka dhalinyarada meesha iskugu imaanayay qofkii waxa waaye waa dad isku xaafad ah macnaha waa dad isku hal meel ka soo jeedo markii hore lama samey jirin inay intaas meel iskugu imaado kalsoonida jirta awgeed ayaa meelahan dayacan aan fadhiisanay keentay oo amniga waxaad iska bedeleen waqti dowladdan hadda jirto laakiin hadda cabsidii ayaa soo laabanaysa magaala meeshuu qaraxa ka dhacay madaxtooyada wax badan uma jirto daalada daljirka dahsoon ay u dhowdahay meeshaas siduu qaraxa kusoo gaari karo waa calaami su-aal waaye hay-ada amniga ka jawaabayo shaqo kuma lihin laakiin waa kalsoonidaas way jirtay waa sababta aan dhalinyarada meelahaas aan u fadhiisanaynay oo aan u daawanayna ciyaaraha
kaasi waxa uu ahaa muxyidiin cali maxamuud lixle oo u waramayey wariyaha v o a haaruun macruuf laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan toddobaadkii hore ayaa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland waxa ay qabsadeen deegaanka harboole oo ku yaala jidka isku xidha kismaayo iyo afmadow ahna halbowle la isaga gudbo gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe mas-uuliyiintii ugu horreysay ee muddo sannado ah toddobaadkan marta jidkaasi waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cusmaan oo ka tegay kismaayo gaadhayna afmadow haaruun macruuf ayuu uga waramay waxa uu ku arkay jidkaasi wadadan afmadow iyo isku xirta kismaayo oo ilaa labada kun iyo labaatan labaiyo tobankii ugu dambeysay in qof mas-uula maro ayaan soo maray iyadoo nabad ah oo laga sifeeyey shabaab laga soo bilaabo buulaguduud janaac cabdalle janaac cabdalle iyo buulaguduud janaac cabdalle ciidamada muddadan dambe way joogeen ciidamada dowladda jubbaland marka iyo dowladda federaalka kadibna waxa weeyaan laga soo bilaabo janaac cabdalle waa bartamaha kismaayo iyo afmadow waa lixdan kilomitr ee kismaayo u jirtaa ama afmadow u jirtaa maadaama boqol iyo labaatan kilomitr afmadow iyo kismaayo isu jiraan laga soo bilaabo janaac cabdalle ilaa afmadow oon la soo marin ilaa labada kun iyo labaiy tobanki labaiy tobanka ugu dambeysay labada kun iyo saddex iyo labaatanka kudhiya dhinacbay ka mareen ciidamada yimid aagan oo ka yimid kismaayo wadada mayna soo marin marka wadadaasu waa taariikh maanta in la furo saldhigga ugu weynay ay nimankanu deganaayeen waa dhulkaas aan hadda kuu sheegay harboole laga soo bilaabo mataqaana janaac cabdalle ilaa ilaa afmadow laga soo gaaro harboole waxaa kasoo dhacdaa wadooyin badan oo dhowr ah oo ka yimaada dhanka mataqaana buaale iyo jilib ka yimaada waana isku xiraha wadada meesha isku xirta weeyaan ciidamada shabaab ee aadaya ilaa badamadow badhaadh eriyadeeda iyo ilaa xuduudka kenya oo dhankaa xeebta mataqaana wadada ay marayeen weeyaan oo afadooyi udhexeysa kismaayo waa saldhig hadda ciidankeena degan waayo waxaad ii sheegtaa wadadan aad marayseen dad rayid ah ma ku aragteen maxaad kala kulanteen haha rayidka de tuulooyin baa ku yaala dhexda waxa weeyaan marka laga soo tago janaac cabdalle waxaa ku taalla tuulo la yidhaaho khalaawlaha marka laga soo tagana waxaa ku yaallaa miido oo meeshii matoorada ahaa harboole tuulay ahayd dadkii daadka biyaha galeen waxay u qaxeen xagga miido oo shan kilomitr u jirto marka oo ciidankeenu degan yahay xero ciidan baa hadda ku taalla marka harboole iyo miido iyo dhulkaas waxa weeyaan xoolihii baa jooga geeri baa jooga xoolihii baa jooga oo dadkii reermiyigii baa degan marka tuulooyinka marka laga tago marka dadka rayidku dee waxa weeyaan dhib bay ku qabeen nimankan oo xoolo badan bay ka qaadi jireen oo ay ku sheegeen mataqaanaa zakaad oo hadda waa ay ka qaadeen meelaha qaar idinku marka ma si madax bannaan baad u marteen oo baabuurtiina rayidkaas ka wadateen mise ciidama idin galbini maya maya maya ciidan baa ciidan baan la socday aniga ciidankeenaan la socday macnaha waxa weeyaan wado weli gawaari rayada meesha ma marin maadaama ciidamada dee dagaala iyo meesha ay ka dhaceen maalmahan dhow ciidan way ka wareegsadaan hadda masaal gawaarida afrada weli way baxaan kismaayo aadaa way ka wareegaan waxay maraan wado kore oo caglibaax u dhexaysa qooqaan iyo afmadow halkaasa ka dhacaan beerxaani oo kismaayo ka aadaan marka weli gawaarida shacbiga ma bilaabanin maadaama meesha ay noqotay meel hadda lagu dagaalamay maalmahan lagu dagaalamay laakiin waxa weeyaan hadda wax wax khatar ah oon ka arkay ma laha waddadu waa caadi shacbiga deganaana dadka aad bay usoo dhaweynayaan marka imise saac bay kugu qaadatay boqol iyo labaatanka kilomitr kismaayo ilaa afmadow inaad ku gaarto haddii aan toos u socon lahayn waxay noqon lahayd saacada adi marka u badato saddex saacadood bay noqon lahayd laakiin de waan annagaa hakanay meelo badanaan ku hakanay waaya marka ciidanku inay degaanadaa tagaan shabaab ay kala wareegaan saldhig hore wa u dhici jirtay su-aashu waxay ahayd mar walba inteen la-eg bay sii joogi karaan ma ku nagaan karaan horumar ma kasii samayn karaan halkaasoo degaano kale ma qabsan karaan waad soo aragtay waad la sheekaysatay waad la safartay maxay kuula muuqataa adiga hadda inay dhici doonto qorshaha haarunow waxa weeyaan madaxda waa is aragnay madaxweynaha jubbaland arrintaa ka wada hadalna waxa weeyaan qorshuhu hadda ciidamada hadda meeshaay joogaan shabaab kama foga oo waxa weeyaan wadada isku xirta afmadooda kismaayo markii loo socdo kismaayo bidax dhanka jilib waxa weeyaan meel la yiraaho oon ka fogeen oo lagta dhinaca kale ah qumbi ilaa weelmaro iyagaa jooga waxaa jooga shabaab xaggana afado markii hadda xagga kale looga baxo waqooyiga looga baxo afartan kilomitr meesha la yiraaho xagar iyagaa jooga marka dhulkaa in la qabtaa qorshuhu yahay oo ilaa bo-aale la socdo iyo iyo iyo jilib haddii ay dhinaca kale marka jilib waa xagga in laga yimaado dhanka maxaa la dhihi jiray laamiga oo jamame sunguni jamame halkaa in laga yimaado halkana in bo-alena in laga tago afmadow xagar la tago laga sii socdo bo-aale la tago qorshaha waxa weeyaan deegaanka in la sifeeyo weeyaan haddii ilaah yidhaaho maaha maaha nidaamkii hore oo kale inta meel la tago laga noqonaya had qorshuhu waxaa weeyaan dalka in laga saaro nimankan oo lala diriro waa garta nidaamkaa horeed ka hadashay waxaa ku jiray in la tegey hadda ka hor weelmaarowda aad sheegtay xagar waa la tegay ciidanku way tegeen haddana markiiba waa laga soo laabtay inkastoo weelmaarow qarax culus loogu geystay ciidanka marka sax weeyaan maxaa kalsooni ku siinaya inay markani ka duwanaan doonto howlgalladii hore
may may qorshaha ciidanka maalintaa tagay waa intaan hadda ila socoto ciidan la-eg toban gaari oo mataqaana qoryaha qoryaha saaran yihiin iyo ciidan intii saarnaan lahayd bay ahaayeen laakiin hadda waa ka badan yahay de waxa weeyaan ciidanka hadda waxaan ka hadlayno kumayaal waaye laba kun ciidan ku socda oo ku dhow waayaan ama ka badan marka waxaa qorshuhu waa qorshe lasoo had lasoo diyaariyey wey maaha kaasu wuxuu ahaa in la tago oo lasoo fiiriyo oo saxan ahaan u ahaa inkastoo ay meesha la yiraahdo welmaro sidaa sheegtay qarax ka dhacay ciidanka oo gaari ay ku qarxiyeen ciidamadii oo mataqaanaa saldhigdii meesha welmaro fadhiya gaari lasoo galeen oo khasaarana ay geysteen laakiin xagarna dagaal weyn kama dhicin waa laga ceyriyey welmarona waa laga ceyriyey waagaas gaarigan bay lasoo galeen maahayn wax kaloo khasaaro ay sameeyeen oo dagaal ma jirin laakiin waxa looga noqtay waxay ahayd qorshaha wuxuu ahaa markii horeba saham buu ahaa laakiin haddeer waxa weeyaan waa waa kama dambeen waa kalaba dambeen weeyaan ma kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cusmaan oo u waramayay wariyaha v o a haaruun macruuf galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan shir ay ka qayb gelayaan saraakiisha maxkamadaha garsoorayaasha iyo madaxda wasaaradaha cadaaladda ama wasaaradda cadaaladda ee soomaaliya ayaa ka soconaya kismaayo maalintii saddexaad waxaana lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo maalinta berita ah haddaba maxaa looga dooday saddexdii cisho ee shirku uu socday wariyaha v o a aadan maxamed salaad ayaa arrimahaasi waxauu ka waraystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee jubbaland aadan bishaar geedi
bismillaah aadan waa mahadsan tahay shirkan horta sidiisaba waxa uu u qabsoomay ama iskugu yimid bahda cadaaladda soomaaliyeed oo ka kooban garsoorka wasaaradaha cadaaladda xeer ilaalinta asluubta booliska oo qaybta c i d-da ah horta intaasa oo soomaaliya oo dhan ah ayaa isu yimid waxaa looga hadlayna waa istaraatiijiyadda cadaaladda soomaaliya si cadaaladda soomaaliya shanta sano soo socota istaraatiijiyad loogu sameeyo waa kaa waayahay marka dabcan yaa ka qayb galaya shirka shirka waxaa ka qaybgelaya waxaa hogaaminaya gudoomiyaha maxkamadda sare soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ah dadka liidgaraynaya wasiirka cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya xeer ilaalyaha guud ee qaranka heer federaal saddexdaasa hogaaminaysa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wasiirada maamul goboleedyada dalka iyo taliyayaasha ciidamada asluubta ee maamul goboleedyada dalka xeer ilaalinta sidaas oo kale gudoomiyaasha maxkamadaha sare ee maamul goboleedyada ada heer federaal iyo heer maamul goboleed intay shaqadooda cadaalad ahayd oo bahal cadaaladda laisku dhaho way u dhan yihiin shirka waayahay marka qodobaa jirtay ilaa maalinta saddexaad laga doodayey oo la falanqaynayey qodobadaas maxaad noogu sheegi kartaa mase ahaayeen qodobo dan u ah guud ahaan soomaaliya horta haddaysan wax dan ah lagaa doodayn ma laysu imaan laheenba in laisu yimaado waxaa keentay danta sababtoo haddaysan dani jirin had qofba dantiisu qabsan lahaa horta waxa laiskugu yimid waa danta ummadda soomaaliyeed soomaali markay burburaysana cadaaladdarray ku burburtay oo dadkiibaa cadaaladdarra dareemay sistamkii ka dareemay dadkii marka cadaaladday gacmahooda ku qaateen markii dib jamhuuriyadda saddexaad soomaaliya ay dhalatay ilaa ay haddana dastuurkeenna waa qabyo wax walba qabyay noo yihiin marka waxaan hadda iskugu nimid waxaa warheedhe waa maamul goboleedyadan isku mar ma aysan dhismin maamul walbaba mar buu dhismay dowladda federaalk nafteeda waa dhowrkii sanaba doorasho ay gashaa oo sistamka soomaaliya waxaa moodaaba yacni madaxweynihii magaca la doorto ama wasiirkii uu cadaalad u doorto ama gudoomiyihii maxkamadda maxaan ku la magacaabo yacni qofka intuu asaga joogo istaraatiijiyadu dhistay lagama hoos qaado mid walba cusub istaraatiijiy cusuboo la yimaadaa marka waxaan rabnaa federaal iyo dowlad goboleedba in istaraatiijiyad midaysan oo shanta sano soo socota ah oo ah in la sameeyo oo aysan noqonin qofka xafiiska yimaada inuu wax cusub la yimaada ee qofka xafiiska yimaada uu ugu yimaado qorshe degan oo fulin uu oga baahan waayahay marka maadaama cadaalad laga doodayo waa meelaha ugu adag ee soomaaliya maanta saamaynta ku yeelatay qof walbana uu cadaalad raadinayo ma is leedahay marka shirkan waxaa ka soo bixi doona qodobo wax ku oolah
horta cadaaladdu waa tii rabbi waxaan u soconno oon raadinayno waa in qof walboo soomaali ah isagoo gurigiisa joogo siduu cadaalad ku dareemi lahaa oo maxkamadaha markuu tegaayo oo uu aamino in waxaan maxaan ku idhaahdaa shaqada la qabanaya la tuso qofka fiir qofka inuu ku aamina waxaa ka horrayso inaad tusto wuxuu kuuga aamino marka waxaan u soconna waxaa waaya in garsoorka la aamino sidee lagu aamini karaa in dadkii service ay ku qanci karaan loo sameeyo sidoo kale annaguna soomaalida dhadhaqan waxaan leenahay markay bahasho annagoo kiiska annaga oo nala jirana cadaaladan raadsanaa markuu naga jirana cadaaladdaraan u raadinaa tusaale laba qofaa kiis isku haysato kiiska labada qof a isku haysato anigu waxaan fiirinayaa marka kiiska ana igu wajahan marka ana lay haysto waxaan leeyahay cadaalad ma jirto cadaalad waa inaan helaa ma fiirinayo qofka iga soo horjeeda naftiisa inuu cadaalad u baahan yahay marka waa in haddii garsoorkii ama bahda cadaaladda aan isku duubayaan kala qaadqaadine ay fahamsan yihiin waxay qabanayaan shacabkana way kasban karaan kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee jubbaland bishaar geedi oo u warramayey aadan maxamed salaad laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan marka laga hadlayo waxyaabaha sababa ama sii xumeeya xanuunada dhimirka waxaa tusaale loo soo qaataa isticmaalka maandooriyayaasha kasakow dhakhaatiirta oo ka hadashay xidhiirka ka dhexeeya cudurada dhimirka iyo maandooriyayaasha waxaa dhinaca kale culimada diintu ay dadka ka waaniyaan khatarta isticmaalka maandooriyayaasha kala duwan ee ay bulshada ku hayaan dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba sidaasi oy tahay waxaa weli soo kordhaya dadka isticmaalaya maandooriyaasha iyo kuwa uu ku dhacayo xanuunka dhimirka noocyadiisa kala duwani sahre ciidle nuur ayaa warbixin arrimahaas ku saabsan inoo haysa
inkasta oo xanuunada maskaxda ku dhaca ay la mid yihiin xanuunada kale ee jidhka intiisa kale ku dhaca haddana isticmaalka maandooriyayaashu waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka soo dedejiya in qofka uu ku yimaado khalkhal maskaxeed inkastoo aanay jirin daraasad rasmiya oo laga soo saaray dhulka soomaalida oo qeexaysa tirada dhabta ah ee xanuunada maskaxda ka qaaday maandooriyayaasha kala duwan ee dadka qaarkood isticmaalaan haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka isticmaalo qaadka sigaarka khamriga iyo maandooriyayaasha kale ay uga badan yihiin bulshada inteeda kale inuu ku yimaado dhibaatooyin la xidhiidha xanuunada maskaxda doctor cabdulqaadir takar oo ka mid ah khubrada caafimaadka ee dhinaca maskaxda islamarkaana ku dhaqan dalka britain ayaa ka waramaya waxyaabaha lagu garto xanuunada maskaxda gaar ahaan kuwa ka yimaada maandooriyayaasha runtii way badan yihiin soomaalida way ku badan yihiin wayna jiraan duruufaha ukakala u keenana way kala badan yihiin laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye qofku dadka la jooga inuusan dhegaysanayn dhaqankiisoo dhan baa laga garan karaa calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garan kara maxaa ka mid ah calaamadaha ugu weyn oo lagu garto waxaa ka mid a wax la yidhaha hallucination oo ah qofku in dareemadiisoo dhan khaldanaadaan hadday noqoto maqalka aragga taabashada iyo wax la yidhaha dilution oo ah qof inuu fikrad qalada uu qabo oo aan laga baabi'in karin tan ugu daran mararka qaarkood inta laga sheekaysto ayaa isagii amar la siinaya waxaan ka hadlaynana waa wax qofkan xanuunka maankaa qaba isagoo keliya dareemayo maaha wax dadka kale ay u jeedaan bulshadeenuna ma fahamsana meeshaas laftigeedana wey meesha badanaa ay isaga dhacaan dadka xirfadda caafimaad kale iyo qolooyinka cilaajka wax ku daweeya qofkii markii oo in lala hadlayo dareemo oo hadlo oo isla hadlo oo gacmaha tuuro qolooyinka cilaajka iyo dariiqaas mara waxay leeyihin qofkan jinni baa ku jira jinni baa ka hadlay qolooyinkan caafimaadkuna waxay leeyihiin de qofkan psychosis bahayo in la daweeyo runtii waana wax u baahan in laga wada shaqeeyo khadre axmedna waa dhakhtarad dhinaca maskaxda ku takhasustay oo degan dalka sweden waxay ka hadlaysaa dhibaatooyinka soomaali badan ka haysata isticmaalka maandooriyayaasha iyo xanuunada kala duwan ee ka dhasha daraagska qaadka ka mid a anfatamiya ka mid a koka-inka ka mid a xashiishka ka mid a khamrigoo layska badiya ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaanaa hallucination noqdo wax maqlo wax arko xanuun kale waxaa lahaa schizophrenia schizoaffective baa kaa kale la yidhaahdaa waa shaki waa aggressive badan qofkaas inuu caradiisii dabeecadiisu aada u xumaato inuu shaki shaki fara badan sameeyo inuu tuhuma dad aan waxba ku sameynin waa waa noocaas asna keenaya inuu waaqicii keer guuro uu waaqicii kale oon oon run ahayn uu isku sheekeeyaanba iskaga dhaadhiciyo waan gartay marka qofkii marku calaamadaha iyo xaaladaha lagu arko qaabka ay bulshada uu la nooliyo uga falceliyaan ama qoyskiisa ha noqdaan ama bulshada kale e saameyn inteleed bay ku yeelataa xaaladda caafimaad inay kasii darto soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceebbabuu taqaanaaba waa qof waalan waa qof xanuunsan waa qof asalkiisu xanuunsnaa waa qof jamanla bay ku leeyihiin waa qof maaragtay faraacintiisu xanuun kasoo jeedo marka ceebbab u taqaanaaba qof xanuunsan amba wax ka siin yihiin amba si kale dee maskaxda looga hayso haddii la arko horta say say u accepta gareeyaan baa horta marka ugu horeysa ku adag in qofkanu uu xanuunkanu caadi yahay uu maskaxda ku dhacayo hadduu daawo helay ka fiicnaanayo taasa horta ku adag inay liqaan ta koowaad weeyaan ta labaad inay dhakhtarka u taqaana caawinaad weydiistaan way way ku adagtay inta saddexaad in bulshadii wax loo wacyigeliyaanba wacyigelinta wax ku qaata way ku adagtahay qaadka ama jaadku noocyo kala duwan oo uu leeyahay waa kuwo dhulka soomaalida si weyn looga isticmaalo waxaanu inta badan bulshada ku keenaa hoosu dhac dhaqaale waxsi fara badan saacadaha shaqada ama waxbarashada oo qofku haleeli waayo iyo xanuuno maskaxeed oo ka dhasha isticmaalka maandooriyahaasi qaadka ama jaadka loo yaqaano sheekh maxamed sheekh cumar dirir oo ka mida culimmada waaweyn ee soomaalida ayaa dhowaanahan bilaabay inuu meelaha miyada iyo magaalooyinkaba u baxo si uu dadka uga wacyigeliyo dhibaatada maandooriyayaashu ay leeyihiin waxyaabaha khatarta ummadda ku haya waxaa ka mid a wixii duulimaadkaga ah caqliga caqligu waxa u qaalisana ilaahay uu siiyo weeye diinta kadib allah inoo caafiyo dadka waalane bal qofka waalan ka warraba muuqaalkee buu leeyahy qofku hadduu waasho oo caqligii uu ka waasho culayska u badan buu ummadda saaraa waali casoo sideedii u socota ayaynu soo waaridaynaa lacagna waynu siisanaynaa weliba lacagteennii baynu ku iibsanaynaa yana ayaan daraahin walaalayaal waalida lasoo iibsanaya waxaa ka mid a balwadda dee iminka waxaa aada iyo aada u yaab badan saddex arrimood inay sukeen raaceen jaadkii iyo sigaarkii iyo khamrigii oo imanaya maxaa dadkii u hadhaya dee waxbaba geesta kale dadka ay eheladoodu xanuunsanayaan amaba xanuunkaasi dhimirku uu ku dhaco ayaa dhibaatooyin joogta ah la nool waalidiin haween u badan oo ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ee soomaalidu u badan tahay ayaa dhowaan iskugu yimid shirar ay kaga arrinsanayaan dhibaatooyinka muqaadaraadka iyo weliba maandooriyayaashaasi kala duwan ee qaadka iyo khamrigu ay ka mid yihiin magacayga waxaa waaya khayra cabdulaahi annaga imaamyaalka ka imaaday dhawniyi iyo imaamyaalka rabajeer waxaan ka hadalnay muqaadaraadka magaalada ka socda iyo waxaan ka hadalnay in imaamyaalka maanta ay isu imaadna waxaan ku heshiinay sidii lagu soo dabargoyn lahay muqaadaraadka iyo maxay aheetee khamridan meel kasta lagu gadaaya oo guryaha soomaalida inta ay ku jiraan dadka ay karaysteen handala ay khamri ku gadaayeen aan ka hadalnay si loo dabargoyn lahaa iyo ilmaheenna halaawsan loo ilaalin lahaa ayaan ka hadalnay jaadku keli kuma aha dhibaatada haysata dhallinyarada soomaalida gobolka waqooyi bari waxaa jira geedo kale oo ay dadku cunaan oo waxyeello caafimaad iyo dhibaatooyin kaleba ku ah bulshada qaybaha isticmaala xildhibaanka laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee dalka kenya mudane deeqow oo dhowaan v o eeda la hadlay ayaa sheegay inay jiraan geedo kale oo ay dhallinyaradu isticmaalaan soomaali waddankan joogto iyo meelay joogaanba waxaa lagu imtixaamay bahalkaasayto la dhao moqoqaa iyo qaad moqoqaaga qaadku ka xuxi marka waxaan rabnaa ummadda meelay joogaanba inay arrintaasayto ka hor tagaan sidii loola dagaali lahaa qaadkaasayto maxaa yeele baalkaa waxaa cunaya ilmo shan iyo toban jir ah lix iyo toban jir ah toddobiyo toban jir oo hadda iskuul aan dhammaynin oo fikradooda il baalkaasayto maqsuquuli marka waxaan leenahay arrintaasayto soomaali haddaad tihiin afkan annagu nagu yaalla dowladda hadday tiraa qaad baalkaa waa xalaal
jaadku wuxuu ka mid yahay maandooriyayaasha mamnuuca ka ah wadamada reer galbeedka iyo badi wadamo kale oo ku yaala asia taasi oo loo sababaynayo inay u arkaan in khatarta jaadku ka badan tahay ta maandooriyayaasha kale
aad bay u mahadsan tahay sahraa ciidle nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay laanta afka soomaaliga ee v o e ayaad kala socotaan
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan wararkaas iyo warbixinadaasi hadday idin seegaan waxaad ka heli kartaan bogga v o a somalycom dhismaha suuqii waahayn ee ugu weynaa somalilan ayaa la filayaa in bilowga bisha soo socota xadhigga laga jaro sida uu sheegay sida uu v o a u sheegay xildhibaan cabdirasaaq maxamed wiiwa oo ka mid a guddida dhismaha suuqa waahayn ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee hargeysa wariye khadar maxamed cakulle oo maanta booqday suuqaasi ayaa waraystay
suuqa waahaan runtii meel fiican buu marayaa ilaa daraad waxaanu ka shaqaynay wadooyinkiisii sidii loo dhisi lahaa oo inta bishan ilaa bisha soo socota dhexdeeda ugu furmi lahaa qaybtii dadku lahaayeen ee brivatka ahayd sariibaddii iyo bacadlihii isagu basementkii ayaa hadda socota waxaanu inoo dhammaani doonaa isagu waa mool ka weyn oo toddoba boqol iyo konton albaab yeelanaya sanadka soo socda aakhirkiisa ayuu inoo furmaya isagu insha allah haddii lahayna kan hore ee dadku lahaayeen muddana ay sugayeen dadkii ganacsatada ahaana aad og tahay inay weli suuqyalka kala duwan ku kala daadsan yihiin maxaa ugu muhiimsanaa horta muhiimadda waxay ahayd in dadka laga dhaadhiciyo in suuqani aanu ku ekaanun grand flowr ama inta hoose qudha ee loogu talagalay dhisaanka nashqadayntana laga soo sameeyey in ilaa saddex afar shan dabaq la saari karo oo suuqu kor u baxo intii hore way ka dhabar adeegeen laakiin markii dambe ay arkeen sida wax u socdaan iyagaaba hadda doonaya in mid kastiba kor u sii wado marka isla fahanka ah, iyo aan, wax wada qabsiga ayaa markii hore adkaa laakiin markii dambe si fiican bay noola qaateen ganacsataduna aad bay u mahadsan yihiin aan dhowaanna insha allah iyadoo suuqii lagu ganacsanayo oo wadooyin fiican oo nashqada aan, shanta injineer iyo consultankii ay u shaqaalaysiiyeen inuu nashqada sameeyo maskaxdoodu geliyeen ayaa soo bixi doonta hadda sidaydu aragtaan haddana dee aad buu u qurux badan yahay qof kastina aad buu runtii ah, ugu mabsuud yahay Ah, sida ah, ay ku- ay noqdeen guryihii yaryaraaya cooshada ahaa berigii hore maanta ah, dhisaanka
si guud haddii qofkan dhegeysanaya suuqan sawirun ka arkay laakiin aan imanin aad u sawirto een, bal dhulku ka kooban yahay aan suuqani wuxuu ka kooban yahay horta waxaa gubtay afar iyo labaatan bloog ayaa gubtay suuqa iyo sariibadii oo ahayd meeshii bacadlaha iyo ahayd aan, hilibka khudradda waxaasoo dhan waxaad qiyaastaa uun shan sakadood oo dhinac kastaba u ah afar sakadood marka waxa weeyaan labaatankaa sakadood ee iskuweerka ah ayaa gubatay oo dib loo dhisay sakad kastana waxay ka kooban tahay sagaashan mitir iyo labaatan mitir ilaa shan iyo labaatan mitir waxay ku xidhan tahay sidii dhulka loo bixiyey berigii hore laakiin baaxadda uu ku fadhiya waa baaxad aada u weyn waxaanu qaadi karaa ilaa saddex kun oo albaab oo ku soo kordhay suuqa waahaan markii hore waxay ahayn ilaa ah, kun iyo waxooga hadda ilaa saddex kun bay ku dhowaanayaan aan marka xitaa lagu daro dabaqa koowaad iyo ka labaad ee lagu daray sekadaha qaar marka qofku nus kilomitir isku wareegsan yaa ayay noqonaysaa ah, meeshaasi dhinacna waxay u tahay ah, ilaa ah, saddex boqol oo mitir dhinaca kalena waxay u noqonaysaa ilaa afar boqol ku dhowaad oo- oo oo mitir marka intaasoo dhan oo dib loo dhisay oo nashqadeeda lagu sameeyey saddex bilood gudahood oo aan habeen iyo maalintoona laga seexan ayay ahayd maantana alxamdulilah si fiican bay u socotaa marar badan waxay dadku xasuusanayaan in sababtii suuqa gubtay ay ahayd nidaamka dabka Een, mar dhexdii ahaydna cabashooyin baa soo baxay bal arrinta dabka haddaad si gaara isu dul taagtid een, ma qabyaa ku jirta naqshadii miyuu khilaafay ma waxaad ku kor joogtaysaa in sidii loogu talagalay naqshadu ahayd uu ku socdo horta runtii waxa mahadle ilaahay inuu inoogu soo gebagabeeyey intii dadku lahaayeen brifitku lahaayeen si fiican aan labada shirkadood ee telesom electric company iyo sunbowerna aan ugu mahadnaqaynaa inay nala qaateen fikirkaygii ahaa inaan dabka xadhig xagga sare maraa aanu jirin inta cusub ee aynu dhisnay oo hoosta la mariyo marka waxay u sameeyeen shub hoosta ah oo waddooyinka ka hooseeya oo xarkihii oo dhan marayaan oo guri kastaba hoosta ay ka soo gelayaan labadii xadhig ee labada shirkadood ee ugu waaweyn marka sidaasaa lagu ko- eh, kor joogtaynayey oo injineeradu ku ilaalinayeen Een, kolley dhismaha marka loo yimaado khaladaad wuu dhacaa wixii khalada dhacayna waa la hagaajinaya wax weyn maaha maxaa idinka dawlad hoose ahaan idinka dhigan tahay inuu suuqani soo gebagabooba had maase rajaynaysaan inuu furmo dowladda hoose horta waxaa kaga lumay cashuur aad u fara badan dhaqaale aad u fara badan ayaa kaga lumay dowladda hoosena iyadaa ka jecel cid kastaba inuu suuqani soo gabagaboobo oo busineskii furmo suuqani wuxuu waraabin jiray geeska africa oo dhan ilaa iyo kenya ilaa iyo etoobiya ilaa marka dowlad hoose ahaan dadku waxay diidanaayeen kharashka gelaya iyo shubka la samaynayo laakiin sallaamaday diidanaayeen la wada leeyahay ee dadku wada marayaan because dadku qof kastaba qolkiisuu doonaya inuu hoostiisa b- ka samaysto sallaam annaguna taas waxay nagu ahayd dhib sababtoo ah qof kastaba hadduu aqalkiisa ka dhex samaysto dab hadduu dhaco meeshaas way isku shufbeelaysaa laakiin hadda meel ay ka baxaan dadku oo ay wada maraan ayay haystaan waxaa loo sameeyey dab- damiskii aan waddooyinkiiyo loo ba- loo ballaadhiyey oo si fiican u soo dhex maraya suuqana lama ogolaanayo in s- bacadyaal uu dhex dego inta brifetka ay dadku leeyihiin ah, sidaan kuu sheegay waddooyinkuunbaa u hadhay marka waxaan isleenahay bishan aakhirkeeda ama ta soo socota dhexdeeda insha allah haddii ilaahay kaasi wuxuu ahaa injineer cabdirasaaq eh, maxamed wiiwa oo ka tirsan golaha deegaanka ee hargeysa waxa uu waramayey khadar maxamed cakulle madaxweynihii hore dalkan maraykanka donald trump ayaa mar kale u tartamaya doorashada madaxtinimada waxaana maanta oo isniin ah uu dib ugu laabanayaa ololihiisii doorashada kadib markii uu ka badbaaday iskuday dil maalintii sabtidii dhinaca kalena shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee lagu caleema saari lahaa trump ayaa caawa fiidka ka furmaya magaalada milowaki ee gobolka wisconsin warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee a f b waxaa inoo haysa sahre cabdi axmed toddobaatan iyo siddeed jirkan madaxweynihii hore ah ayaa garbaha waxaa u suran xisbiga jamhuuriga rajada ay ka qabaan doorashada bisha nofembar dhacaysa waxaa la filayaa in xisbigiisa ay u cimaamadaan inuu noqdo musharaxa u tartamaya xisbigiisa ee wajahaya dhiggiisa doorasho musharax ee xisbiga dimuqraadiga ka socda waa jo biden madaxweynaha wakhtigaani qaar ka mida kontonka kun ee republikaanka ah ayaa kusii qulqulaya xeebaha harada michigan si ay markaasi ugu dabaaldegaan afarta maalmood ee wax kastaba trump la duldhigayo oo markaasi ay ku dhan tahay khudbadiisa aqbalaada khamiista intaasi ka hor laga yaabay sida ugu dhaqsiyaha badan isniinta in trump dah qaado qofka madaxweyne ku-xigeenka u noqonaya wakhti aad u sarreeya oo dadejin kara qaabka ugu dambeeya ee ololihiisa misna weli toogashadii trump ayaa runtii ah sheekada keli ah ee magaalada ka jirta inta badan hadalhaynta ku saabsan tiifiyada wakhtigan sheekooyinka laga samaynaya ayaa waxaa hareeyey kadib markii uu dhacay iskudaygii dil ee sabtidii ka dhacay isu soo bixi ka dhacay gobolka pennsylvania kaasi oo trump lagu dhaawacay hal qof oo kaleo dadkii kasoo qaybgalay ahaana uu ku dhintay waxaa jiray hadallo ku saabsan in dib loo dhigay shirweynaha balse trump ayaa ku adkaystay in bandhigga uu sidiisa sii ahaado isaga oo wacad ku maray inuu iska caabin ku samayn doono dhammaan xumaanta ma aysan ahayn inaan halkan joogo ayuu trump u sheegay jariiradda new york post waraysi uu siiyey asaga oo saarnaa diyaaraddii uu u saarnaa milwaki nasiib ama ilaahay amarkiis ayay ku ahaatay weli waan joogaa ayuu sii raaciyey naxdintii ka dhalatay haddaba rabshadii sabtidii dhacday ayaa waxa ay ka dhigaysaa in maskaxda wafuudda ay dib u qaabayso dhammaan indhuhu waxa ay kusii jeedaan khudbadda aqbalaada ee trump trump ayaa new york post waxa uu sheegay in uu u diyaariyey khudbadaasi inay noqoto mid adag oo ka hadlaysa maamulka biden iyo maamulkiisa foosha xun laakiinse waxa uu sheegay in uu dib ka qaabeeyey oo uu iska tuuray taasi asaga oo bedelay kuna bedelay in dadka maraykanka wax isu keeni karoo mideyn kara uu ka hadlo kadib markii uu ka badbaaday weerarkii argagaxa lahaase dad badan oo jamhuuriyiinta ah ayaa waxa ay damceen inay ku eedeeyaan in arrintaasi ay sabab u tahay hadallada naceebka ah ee ka dhanka ah trump ee ka soo horjeeda in ay keentay weerarka madaxweynihii hore waxaase dhinaca kaleeto wakhtigan madaxweynihii hore uu xakamaynayaa dareenkiisa si uu markaasi u hubsado dhibcaha guushiisa
sahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay dhinaca kalena madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa xalay fiidkii khudbad uu u jeediyey shacabka uga hadlay iskudaygii dil ee sabtidii lala beegsaday madaxweynihii hore dalkan maraykanka donald trump biden ayaa ku baaqay debci siyaasadeed ama in la debciyo siyaasadda ama dabci siyaasadeed aan idhaahde oo aan dhiiri gelayn gacanka hadal faahfaahinta khudbadda biden waxaa daawanaya oo warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari
madaxweyne biden oo khudbadda ka jeedayay xalay fiidkii xafiiska oval offiska ee ay ku shaqeeyaan madaxweynayaasha maraykanka ee ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ee aqalka cad ayaa shacabka maraykanka ugu baaqay midnimo midnimadu waa hadafka ugu adag ee guud ahaan ahdaafta la gaaro laakiin hadda ma jiraan wax inooga muhiimsan midnimada wakhtilxaadirkan waannu doodi doonnaa waxna waa isku khilaafi doonnaa taasi isma beddeli doonto laakiin ma lumin doonno xaqiiqada cidda aan nahay maraykan ahaan madaxweyne jo biden waxa uu ka codsaday shacabka maraykanka in ay hoos u dhigaan heerkulka siyaasadda oo ay xasuustaan in ay deris yihiin islamarkaana aysan isu ahayn cadow balse ay dhammaantood yihiin muwaadiniin maraykan ah walaalahayga maraykanka ohow waxaan rabaa inaan caawa idinkala hadlo sida loogu baahan yahay in aan heerkulka siyaasadda hoos u dhigno oo aan xusuusanno in aan iskhilaafsanaan karno balse aannu isu ahayn dad cadow ah deris baynu nahay saaxiib baynu nahay shaqo wadaag ayaan nahay waxaan nahay muwaadiniin iyo tan ugu muhiimsan oo ah inaannu wada nahay dad maraykan ah waa in aan isgarabsannaa waa in aan isgarab istaagnaa biden wuxuu sheegay in uu habeenkii sabtida uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynihii hore saacado yar kadib markii dhegta laga dhaawacay weerarkaas oo ay hay-adaha maraykanka ku sheegeen iskuday dil oo ka dhan ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump wuxuu intaasi ku diray in trump uu wanaagsan yahay islamarkaana uu ka soo bogsanayo dhaawacii soo gaaray wuxuu kaloo sheegay in uu amray madaxda hay-adda ciidamada ilaalada qarsoon ee waardiyeeya madaxda maraykanka inay sii xoojiyaan amniga madaxweynihii hore madaxweyne biden waxa uu ku booriyey shacabka maraykanka in aysan ku boodin gebagabada kiiskan maadaama buu yidhi ay laamaha amniga wadaan baaritaanka ku aadan toogashadii sabtidii gobolka pennsylvania loogu geystay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump taas oo uu ka soo gaaray dhaawac fudud madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in rabshadaha aysan meelna uga bannaanayn amerika rabshadaha nuucaani oo kale ah boos kuma lahan amerika ama qalalaase kasta isku daydil wuxuu lid ku yahay waxa aan u taagannahay qaran ahaan iyo wax walba ma ahan waxa aynu nahay qaran ahaan ma ahan maraykannimo mana oggolaan doonno in ay tani dhacdo dhanka kale maalin kadib markii uu ka badbaaday isku daydil ayuu madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump axaddii shalay gaaray magaalada milowaki ee gobolka wisconsin halkaas oo uu maanta oo isniin ah ka furmayo shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee maraykanka shirkan oo lasoo gebagabayn doono khamiista ayaa waxaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu caleemo saaro trump murashaxnimada xisbiga jamhuuriga sidoo kale waxaa la filayaa in trump uu halkaas uga dhawaaqo qofka uu u xulan doono madaxweyne ku-xigeenkiisa haddii uu doorashada soo socoto ku guulaysto doorashada madaxtinimada maraykanka oo dhici doonta shanta bisha noofembar ee sanadkan ayaa waxaa ku loolami doona madaxweynaha xilligan jo biden oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii ka horeeyey donald trump oo jamhuuri ah
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a mahad cali xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a barnaamijka gebi ahaantiisba galabtan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa ciyaartii fiinaalka ee udhexeysay xulalka sbain iyo xulka qaranka dalka ingiriiska ciyaartii kama dambeysta tartanka qaramada qaarada yurub ee habeenkii xal ah lagu soo gebagabeeyey magaalada berlin ee wadanka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya cabdixafiid cabdisamed saciimka oo ka mid ah wariyaasha tabiye ciyaaraha ee jooga muqdisho maxamed cabdulqaadir jamuuni oo isna ka mid ah wariyaasha tabiye ciyaaraha ee jooga muqdisho maxamed cabdulaahi axmed digrey oo ah suxufiya wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho iyo najiib aadan najiib oo ka mid ah muxaliliinta isboortiga ee jooga muqdisho dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay maxamed cabdulaahi axmed digrey oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay taarikh ahaan kulankii fiinaalka ee dhex maray sbain iyo xulka qaranka dalka england waa mahadsantiin bahda v o a marka la fiiriyo koobka qaramada qaarada yurub euro caawa ayaa lasoo gabagabeeyey ingiriiskii spain oo kama dambeysa isugu soo harayna waxa ay noqotay taariikh markii ugu horreysay in wadanka spain uu noqdo wadanka ugu badan ee ku guuleystay koobka qaramada qaarada yurub tiro afar jeer ayuu ku guuleystay ma jirto wadan saas lamida dabcan ingiriiska conton sdate sana ayay koob la-yihiin waxaana koob ugu dambeysay kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii markaasoo dalkooda ay martigeliyeen koobkii adduunka sanadii laba kun iyo kow iyo labaatan waxay soo istaageen finaal iyagoo magaaladooda lagu martigelinayay ayaa talyaaniga rigooryaal kaga qaadeen laakiin waxaa la islahaa inta badan waxay noqon doonaan kuwo ku guuleysan doona koobka laakiin sbain waan ogsoonahay in heerka groupka marka loo fiiro ay kasoo adkaadeen talyaaniga croatia wareega lix iyo tobanka georgia ay kasoo adkaadeen wareegiis dhamaadku ay jarmal ka adkaadeen faransiiska ay samfinaal ka adkaa waxay garaaceen xulka qaranka dalkaasi ee ingiriiska mana jirto koobka qaramada qaardiro xul toddobada kulan oo ay ka ciyaareen marna barbardhac aana gelin marna aan laga badin iyaga ayay taariikh u tahay tani waa markii ugu horreysay oo ay tartanka euro ay ka dhaceen marka sbain way u qalmeen koobka waxaan leenahay hambalyo waxaana u saamaxay inay spain koobkan ku guulaysta ciyaartoy daa'ira uu sanadkan soo xushay tobabaraha xulka qaranka dalka spain louis dalavonte waa maasanta digrey siciimka kulankii xalay markaad dib u fiiriso xulka qaranka dalka ingiriiska ma la dhihi kara nasiib ay halkan kusoo gaareen iyo bal wadooyinka oo soo maray iyo sbain in ay u qalmeen inay xalay ku guulaystaan koobkii qaramada qaaradda yurub ee lagu soo gebagabeeyey wadanka jarmalka dabcan laba gooli hal ayay sheekada kusoo dhammaatay xulka qaranka dalka sbain waa u qalmay inuu markaa koobkan ku guulaysto sababtoo waxa uu ka mid ahaa xulalka loo saadaalinayay inuu qaado waxaana markaa uu dhigay herka hore in dhammaanba kulamadii min groub ilaa iyo kama dambays final markaa uu badiyey xulka england waxaa la odhan karay si nasiib ayuu markaa kusoo gaaray heerkan sababtoo ah inta badan khaladaad fara badan ayaa markaa dhaco waxaad markaa ogeyd in penalty khalada markaa lagu abaalmariyey ciyaartii ugu dambeysay semifinalka sidoo kale switzerland waad ogeyd waqtiga dheeriga ciyaarta lagu daray uu markaa kusoo badiyey marka nasiibkiis iyo qaladaad refriyada ayaa markaa keenay england halkan laakiin dabcan xulka ugu awooda badnaa tartanka ee loo saadaalinayay ayaa koobkii gacanta ku dhigay england hadday kaalinta labaad yimaadeen dabcan waa ay dadaaleen waa maasantaa zaciimka jamuni waa maqlaysaa zaciimka wuxuu leeyahay ingiriiska maba u qalminba halka inay soo gaaraan oo nasiibka ayaa soo gaarsiiyey bal xulka qaranka dalka sbain isaga maxaa laga dhihi karaa runtii marka la fiiriyo qaabkay ku bilowdeen sbain awoodooda heerka guruubyada iyo taatikadaba waxay ahaayeen xul u qalmay inay koobkan qaadaan ingiriiska ka horna waxay soo reebeen wadamo waaweyn oo jarmalkii martigeliyaasha ku jiro islamida faransiiska waxaana aada u caawiyay ciyaartooyda da-yar ee macalinka uu soo xushay iyo qaar ka mid a xidigaha khibradda u leh marka sbain waxay muujiyeen sanadkan ka go-naansho ah inay koob ka qaadaan inta badan way u saadaalinayeen muxaliliinta ama khabirada kubadda cagta ingiriiskana way soo dadaaleen waqti fiicanay ku bixiyeen heerkan laba jeer ay imaadeen laakiin waxaa la dhihi karaa ingiriiska nasiib uma lahan tartamada finaalka waqtiga dambe inay ku guulaystaan spain hambalyaalena waxaa meesha ka dhaca ciyaar ah in laba caadi ahayn ingiriiska wuu soo diyaar garoobay saasay tahana spain wuu soo diyaar garoob waayo labada koox waxay ahayn laba koox aada u wanaagsan koox hadday wanaagsantahay waxaa lagu ogaadaa fiinaala imaanaya ingiriiska shaquu soo qabtay laakiin sbain sanadkan aad iyo aad isku soo diyaariyeen cayaartooyda ee wataana waa yaangi cayaartooy yaryara oo ma aragtay hataa qaab dhismeedkooda iyo ma aragtay sbiidkooda hay ah sbain wax badan ma aragtay odayaal way usoo dheeleen laakiin hadda sbain isbedelay sameysay sbain hadday sidan ay kusii socoto waxaan u maleynaa koobo badan in ay qaadayso aniga kula hadlaya hataa waxaan taageeraya sbain waayo banooniga kooxdu ehel u yaha la fiiriyaa marka waxaan leeyahay sbain gool in ingiriiska laga qaadan haddana waxay ahayd mid kaloo dhadhan u yeelaysa wadanka spain oo wadaraf ah soo maray haddana ugu dambeynna markaasi guusha ku guulaystay tani waxaan dhihi karaa waxaa ka saaciday ciyaartooyda wadanka spain oo sanadkan ahaa kuwo markaasi si weyn ay ugu gooneen inay ku guulaystaan waxayna ahayen wadanka haystay xidigaha ugu daadyar ee tartanka qaramada yurub aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan keesa xiga dhammaantan isku duuban waa mahad cali xadarooda kaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
aad buu umahadsan yahay wariyaha v o a mahad cali xidir laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna gebagabadii ayaan ku sii siqaynaa ee dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa
ruuxi kaxshaa godolkii soomaaliye sidan canigu ku galay gafi maysid adigu nabsi ruuxii kaxshaa godolkii soomaaliye sidan canigu ku galay gafi maysid adigu argudashadaaduna garilahay weeye iga gacan sarraysaa
abaalkii yahay guul darante aanaynin gabadh yahay gacantaadu meligtee qofka faabaalkii yahay guul darrantee waxaanaynin gabadh yahay gacantaadu meligtee waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
adogacale isoo biday waa taan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee adogacale isoo biday waa taan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee waxaan anigu gastaa goobta i jooje waxaan anigu gaystaa goobta i jooje hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
waxaanahaynin gacalkii awgaa u gooyo waxaanahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanahaynin gacalkii awgaa u gooyo waxaanahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanay gondoodiyo gocosha u dambayse waxaanay gandoodiyo gocosha u dambayse gurhayga filanine gurhayga filanine gurigaygani dhaab
heestaasina waxay gebagaba u tahay idaacaddeenii galabnimo aan idinla socodsiinayno ismaaciil xuseen farjara dhinaca farsamaduna oo maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo intaen idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
gawraa habeenkii gudcurkaad istaagtiyo garhki aadi qabatiyo gubaabadaadii gardarraana qato kuman garaabine gardarraana qato kuman garaabine hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
sidanaynin gaalo xaramaynkii wakhti galayo gubay maalin ciid oo lagu soo gurmaday baad sidaan ahay nin gaalo xaramaynkii galay